والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قولك ولي شيخ له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق wuxuu lahaa ilaahay sifada rubuubiyada iyadoonu jirin mid rabbi loo noqdo waxaanuu lahaa sifada khaaliqnimada iyadoo makhluuqaanu jirin halkaa waxaan baraarujinaya maa hataa macnaheedu khalqiga ilaahay caalamkan aynu aragnaa inuu ugu horreeyey oo qabla hada alcaalam aanu makhluuq jirin laysa almacnaa haakada sida maaturidiyadu ay leeyihiin laakiin waxaa mumkina makhluuqaad kale inay jireen oo caalamkan iyo kownkan aynu arkayno ka horreey oo inagu aynaan garanahayn manaa khalqullaahi lam yabda bi hada alcaalam khalqiga iyo abuurista ilaahay abuurista caalamkan uu abuurin kamay bilaabmin mushaahadkaynu aragno taasi waa tanbiih wuxuu ihi sheikhu qawluhu dalika biannahu calaa kuli shayin qadiir dalika arrinkaasi wuxuu ku dhacay ishaaradu waxay u noqonaysaa hubuutu sifaatihi fi lazal qabla khalqi sugnaanshaha ilaahay sifaatkan ay u sugnaayeen insaanu khalqigaba abuurin waxa arrinkaasi uu ku dhacay biannahu calaa kuli shayin qadiir ilaahay inuu yahay mid shay kasta awood u leh oo qudrat ullahi tabaaraka wa tacaala ashaamila oo rububiyadiisa ka mid ah aliimaanu bihana uu ka mid yahay min aliimaani birububiyatihi alcaamati taama ayaa keensatay hawlahaas hore iyo arrimaha lagu soo tilmaamay manaa ilaahay subxaana watacaala sifaatkiisa iyo tilmaamihiisa waxaa ka mid ah sifatu lqudra oo ah sifo u suurto gelisa cidda ku sifaysan inuu ficilkii sameeyo min gayri cajzin oo alqudra waxaa ka soo horjeeda alcajz alquwana waxaa ka soo horjeeda addacf ilaahay subxaana watacaala calaa kuli shayin qadiir weyi ilaahayba qur-aanka uu ku tilmaamay wallahu calaa kuli shayin qadiir qudrada rabbi tabaaraka wa tacaala cinda ahli sunna waljamaaca sidaasi ayay caam u tahay qudradu kuma xidhna mashiicada oo lama odhanaayo inahu calaa maa yashaau qadiir cibaaradaasi waa khalad wuxuu doona ayuunbuu awood u leeyahay lama odhanayo wuxuu dooniyo waxaanu dooninba ilaahay tabaaraka wa tacaala awood buu leeyahy si awgeed qur-aan kuma iman inahu calaa maa yashaa qadiir ee qur-aanka waxaa ku yimi wallahu calaa kuli shayin qadiir ayaa qur-aan ku timi mar labaadka qudrada rabbi tabaaraka wa tacaala waxa ay ku tacalluqdaa bilmumkinaat ashyaada inay dhacda ay suurtagal tahay ayaa qudrada rabbi tabaaraka wa tacala ay ku tacalluqdaa mumkinkana waxaa la idhahdaa wixii markaa jira ee dhacay ilaahay qudradiisu waa la xidhiidha waxaa kaloo mumkin ah shayga macduumkaa laakiin aan mustaxiil ahayn inu dhaca ay suurtagalta oo ilaahay subxaana wa tacala waxaa jirta ashyaa aan dhicin weli haddana dee qudradiisa ay ku tacalluqdo marka waxa halkaa ay ka hadlaan culimadu ashyaadu waa saddex shay waa shay mustaxiila oo inu dhacaado aanay suurtagal ahayn sida inu khaaliq kale jiro maca allah waa mustaxiil tahay soo ma ama ilaah kale maca allah haadi waa mustaxiil ama inay kulmaan laba shay oo naqiibaani wujuud iyo cadam salan shaygu mid jira aan jirinna inuu noqdo mar qura waa mustaxiil dee taas in tusaalaanishaadaasi mar qura ay dhaqdhaqaaqayso aanay dhaqdhaqaaqahayna ma suurtagal ba waa mustaxiil ama way sugan tahay ma dhaqdhaqaaqayso ama way dhaqdhaqaaqayso markaa kaa mustaxiil baa la idhaahdaa markaa qudrada rabbi tabaaraka watacaala kuma taxalluqdo mustaxiilaadka waayo mustaxiilku shayba maaha de wixii mustaxiili laysa bishay ilahayna wuxuu tilmaamay qudradiisa inay ku taxalluqda wixii shay ah oo ilaahay wuxuu yihi wallahu calaa kuli shayin qadiir ashyaada mawjuudkee jirtaa iyadu inay shay tahay khilaaf kama taagna qudrada ilaahayna tabaaraka watacala way ku tacalluqdaa oo insaankan mawjuudkee jira ilaahay qudra ayuu leey inuu dilo inuu hani ka dhigo inuu faqiir ka dhigo inuu ilaahay subxaana watacaala ka dhigo xikmadiisu ay keensato mid lume inuu noqdo mid khayr ku toosa inu noqdo jaahil caalim inuu ilaahay tabaaraka watacaala risqiga u ballaadiyo inuu risqigiisa mid kooban ka dhigo alqudra tatacalaq bilmawjuud shayga saddexaad waa shayga mumkinka waa suurtagalo mustaxiil maaha laakiin waa macduum mid imika jira maaha tusaale ahaan qiyaamu saaca dhicitaanka qiyaamuhu mustaxiil ba mustaxiil maa hadde waa wax dhacaya inuu dhacayana ilaahay baa inooga warramay laakiin weli miyuu dhacay weli muu dhicin de maaha shay wujuudka yaalla oo ina hor yaallaynu aragno qiyaamu saaca weli maynaan gaadhin laakiin waa shay fii dihnina wa qalbina waa shay aynu qalbigeena ka sawaranayno aaminsanayno ictiqaadsanayno dhici doono marka waa shay macduuma waxaa markaa culimada ka hadlan shayga macduumka weli aan dhicin shay miyuu yahay waxa aan weli aan dhicini laakiin inuu dhacay suurtagalta shay miyuu yahay shay waa yahay laakin waa shayun fi dihni walaysa shayan fi lkhaarij inuu shay yahayna ilahay ba subxana watacala tilmaa ina zalzalata saacati shayun cadiim gilgilista qiyaamaha dhicitaankiisa caalamkan ee kownka inuu gilgili doono waa shay cadiima marka wixii weli aan dhicin ayuu ilahay shay ku tilmaamaya marka maadaama ashyaada macduumka ay tahay shay waa soo gudagelaysaa aayadda ilahay markuu le wallahu cala kuli shayin qadiir oo ashyaada rabbi tabaaraka watacala awoodda u leeyahay ayaa ay ka mid noqonaysaa wahaakada ilahi subxana watacala wuxu uhi hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shayan madkuura shayan madkuura insaanka iyadoo weli aan la abuurin in uu shay yahay tusaalahaan markuu manidii alxayawaanaat almanawiya markuu yahay inuu shay yahay bu ilahi subxana watacala ku tilmaamay weli isagoon insaan aan noqon marka ilaahay subxaana watacaala ashyaada mumkinka inay dhacda ay suurtagalta en mustaxiilka aan ahayn waxay soo hosgelaysaa shayga ilaahay qudrada iyo awoodda uu leeyahay soo ururi hadalka qudrada ilaahay kuma tacalluqdo mustaxiil oo tusaale ahaan wax laisweydiin kara ma aha hal yaqdiru allahu tabaaraka watacala an yakhluqa milahu su-aal laisweydiin kara maa tahay leanna an yakhluqa allahu milahu waa shay mustaxiila oo aan dhac ahaynba sa ogeed laa tatacallaq qudrat allahi bidalik ashyaada wixii mumkina ama mid markaa jira ha noqoto ama mid inuu dhacaa suurtagal ha noqote ay tahay ha noqotee waxa uu yahay mid hoos imanaya taxta qudrat illahi tabaaraka watacala wa kulu shayin shay kastaana ilayhi faqiir ilaahay subxaana watacaala mid u baahan weeyaan oo ilaahay subxaana watacaala horeynuu soo tilmaanay aayaadka qur-aanka ee tusinaaye inuu hani yahay cidna aan u baahnayn makhluuqaadka o dhamina ilahay bay u baahan yihin wa min aayaatihi an taquuma asamaa waalardu biamrih samadaada xooggeeda yaabtiyo dhulkaasi ilaahay bay u baahan yihin haddaanu ilaahay sidaa wahayno sidaan u joojinna dee may joogeen mana aanay jireen sidaana umay habaysnaayeen yaa ayuha annaasu antum alfuqaraau ila allah dadow idinku waxaad tihiin kuwa ilaahay subxaana watacaala u baahan tarfatu cayn ilbidhiqsi cid ilaahay ka ka maarmi kartaa ma jirto mid waxa weeyaan iskibiriya oo kufriyo gaalooba iyo mid muuminiba ilaahay subxaana watacaala waa u baahan yihi laakiin ilahay cidna uma baahna wa kula amrin amr amar kastaana calayhi yasiir ilahay waa u fududi amarka halkan waxa amarku laba macno ugu yimaadaa qur-aanka amarka in looga jeedo ashaan arin in looga jeedo iyo alamru in looga jeedo adalab faritaanki in looga jeedo marka amarka haddii looga jeedo shaani arrin haddii looga jeedo jamiciisu umuur buu noqdaa amrun haddii shaani looga jeedo iyo arrin jamiciisu muxuu noqonayaa umuur haddii dalabkii iyo faritaankii looga jeedona jamciisu muxuu noqdaa awaamir buu noqdaa marka iminka markuu leeyahy sheekhu wa kullu amrin calayhi yasiir kullu amrin ee kullu shan arrin kasta calayhi yasiir ilaahay subxaana watacaala waa u fududay oo laa yucjizuhu shay wax ilaahay subxaana watacaala cajzi geliyaa haba yaraatee ma jiro wa inamaa amruhu ida araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun ilaahay subxaana watacaala haddii arrin uu doono waa inuu ku yidhaahdo un ahaw deeta shaygu u ahaanaya wax ilaahay ku culus markaa ma jirto laa yaxtaaju ilaa shay ilaahay subxaana watacaala shayna uma baahna ee shay kasta isaga ayuu u baahan yahay sida marka aynu u tilmaanay markaynu maraynay wa kullu shayin ilayhi faqiir laysa ka mitli isagoo kale mu ahaanin shayun shayna mu ahaanin sida aayadda qur-aankiiba ay cabirtay laysa ka mitlihi shay wa huwa asamiicu albasiir marka laysa ka mitlihi shay waxaynu nidhi waa hadal qaacido caam oo burburinayo meesha ka saaraya cid kasta oo ilaahay sifaad iyo tilmaamo u sugta oo sifaadka iyo tilmaamaha iyo magacyadiisa kala mid dhigta kuwa makhluuqa oo ilaahay subxaana watacaala sifaadkiisa iyo magacyadiisa iyo tilmaamihiisa iyo afcaashiisu la mid maaha kuwa makhluuqaadka iyo aayadda ina leeda wa huwa samiicu lbasiirna macnaheedu waxa weeye marka la leeyahay makhluuqa la mid maaha ha ka fahmin inaanu magacyo lahayn oanu sifaad iyo tilmaamo aanu lahayn oo afcaal aanu lahayn ee isagoo afcaal leh oo tilmaamo leh oo magacyo leh haddana kuwii makhluuqa la mid maaha wa huwa samiicu lbasiir weye ka aan cidna aan la mid ahayn waa samiic basiira markaa ninka sifaadka ilaahay tabaaraka watacaala diida ee laysa ka milihi shay daliishada oo idhaahda ilaahay cidna lamid maaha ba la yidhi haddii sifaad loo sugana makhluuquu lamid noqonaya waxa hadalkiisa burinaya wahuwa samiicu lbasiir ninka ilaahay subxaana watacaala sifaadkiisa kala mid dhiga kuwa makhluuq idhaa sifaadki waa usugaya laakin kuwa makhluuqay lamid yihiina waxa hadalkiisa meesha ka saaraya laysa kamilihi shayun marka aayadda qur-aankii waxay burburinaysaa saynu tilmaanay madhabka mumasilada kuwa sifaadka ilahay kuwa makhluuqa kala mid dhigay aayadda qeybteeda hore ayaa meesha ka saartay o inuu baadideena tusisay iyo madhabka mucailada oo ah qolada ilaahay tabaaraka watacala sifaadkiiyo tilmaamihiiba u diiday iyagoo tamhiil iyo tashbiih ka yaacaya sida ay sheegteen oo qoladaana madhabkoodu inuu baadil iyo waxayna tusinaya wa huwa asamiicu albasiir marka madhab ahlisunna waljamaacana labadaas arrimood buu ka koobayay ihbaatu sifaat lilahi tabaaraka watacaala oo ku binaysan wahuwa samiicu albasiir iyo nafyu lmumaathala can illahi subxaana watacaala lamid noqoshada khalqiga in ilahay laga fogeeyo laga dheereeyo loo diido oo iyadana ku binaysan laysa kamilihi shay kamilihi kaasaa ku jirta culimadu aqwaal bay ku leeyihin qaarkood waxay yidhaahdeen ile kaastuna tashbiih bay faa'ideyneysaa miluna tashbiih bay faa'ideyneysaa marka laba tashbiih seebaa la ysaga dulgeey miyaanu macnu noqonin inta mili loo sugay in miligaa miliyada loo diidey marka culimada qaarkood waxana kaabka ayaa zaa'ida xuruufta in la ziyaadiyo litawkiidna macruuf bay ku tahay luqada carab oo laysa milahu shayun weyaan macnuh cid ilaahay lamidii ma jirto qaarkoodna waxay idhahdeen mithl ayaa zaa'ida oo waxa weeyaan laysa ka huwa shayun weyaan macnuh isagoo kale cidna maaha culimada qaarkoodna waxay yidhaahdaan mithl ayaa macnaheedu wuxuu yahay bimacna alwasf oo laysa ka mitlihi shay macnaheedu waxa weyan laysa ka wasfihi shay sifadiisoo kale cidnama laha mithliga bimacna alwasfina dee qur-aankaba waa kusoo aroortay o mathalu ljanati alatii wucida almuttaquun waa ka ilahay yihi mathalu ljanna mathal macnaheedu waa maxay ma waxa u dhigmaada may waa wasfu ljanna jannadii tilmaanteeda iyo sifadeeda almihi aqawaashaas o dhan waxaa la yidhi waxaana ugu fudud in la iska idhaahdo xuruufta in la ziyaadiyo fi lugati alcarab waa macruuf kaafka ayaa zaa'ida in la yidhahdo in la yidhaahdo mithliyada tashbiihba loogama jeedana ee kaaftuun baa tashbiih faa'ideynaysan waa suurtagal oo iminka marka lagu leeyahay adigoo kale waxaa ma sameeyo waxaa loo jeedaa ka adiga kuu dhigmaa waxaa ma sameeyo ise adigo waxaasi kaama suurtoobaan baa loo jeeda adiga waxaasi kaama suurtoobaan baa loo jeeda iminka markaan ku leeyahay war adigoo kale waxaa kuma hadlo ma adigu inaad ku hadasho waa suurtagale lakin ka adiga kula midi kuma hadlo miya maa hadalku sidaa ee macnuu waxa weeyaan adiga taasi kaama suurtoodo weyaan macnaheedu oo tamsiil iyo tashbiihba looma jeede khitaabku kan lala hadlayo laftiisa ayuunbu ku dhacaya un oo laysa kamilihi shay maaha in miliba meesha la sugaye rabbi tabaaraka watacala lafahantiisa laga hadlaya la leeyahay rabbi cid lamidii ma jirto aayadda macnaheedu markaa saas ayuu noqonaya wuxuu ihi sheekhu khalaqa ilaahay waa abuuray alkhalqa makhluuqaadkiibuu abuuray bicilmihi ay caaliman bihim isagoo aqoon ula og ayaa ilaahay u abuuray khalaqa waa bimacnaa awjada wa ansha wa abdac waa jirsiyey waa hal abuuray rabbi tabaaraka watacaala iyadoo cidina aanay uga horreyn alkhalqana halka waxaa looga jeedaa waa masdero waa bimacna almakhluuq makhluuqiibuu abuuray rabbi tabaaraka watacaala bicilmihi waa fi maxali nasbin cala alxaal oo jaar iyo majruurkaasi wuxuu yaallaa maxalu nasb oo xaal bay imika ay u dhiganta oo wuxuu asalku in la idhaahdo khalaqa alkhalqa caaliman bihim ilaahay wuu abuuray khalqigii isagoo cilmi iyo aqoon u leh si ilahayba qur-aanka ku tilmaamo uha alaa yaclamu miyaanu ogeyn man khalaqa allihii abuuray wahuwa latiif alkhabiir sidaba wuxuu uga qarsoonaan karaan isaga ayaaba rabbi tabaaraka watacaala abuuray wa cindahu mafatixu lgaybi laa yaclamuha ila huwa wayaclamu ma fi lbari walbaxri wama tasqutu min waraqati ila yaclamuha walaa xabatin fi ulumaati alardi walaa ratbin walaa yaabisin ila fi kitaabin mubiin ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu leeyahay faatixdiiyo furayaasha keybka rabbi isaga ayaa haya laa yaclamuha ilaa huwa ilaahay wuxuu og yahay ma fi lbar waxaa badda yaal iyo wama- walbaxr ah, maa fi lbar waxaa beriga yaal waa dhulka aan biyaha ahayn iyo fi lbaxr badda wixii ku jira waa ogya rabbi tabaaraka watacaala caleen yar haddii geed ay ka soo dhacdo ilaahay waa ogya ma jiro xabad midha oo siriya oo mugdiyada dhulka ku jirta ilaa ilaahay waa ogi wax qoyan ma jiro wax qallalan ma jiro ilaa ilaahay waa ogi isagoo og rabbi tabaaraka watacala weliba ilahay waa u diiwaan gashan yihiinoo kitaab cadoo lawxulmaxfuud la yidhaahdo ayaa waxaasoo dhame ugu qoran yihi markaa sheekhu wuxuu uga jeedaa cibaaradan markuu tilmaamay inuu khalqiga ilaahay subxaana watacaala abuuray waxa uu sugay ilaahay cilmigiisa oo ilaahay sifaatkiisa iyo tilmaamihiisa waxaa kamid a sifatulcilm naqliga ayaa sugo dee waa aragta aayaadka qur-aanka ee faraha badan ee ilaahay subxaana watacaala u sugaaya cilmiga bal sugaaya cilmiga rabbi tabaaraka watacaala inuu yahay mid caama oo wax walba ilaahay subxaana watacaala waa og oo cilmigu qudradii aynu soo tilmaanay waa ka duwan yihi oo qudrada waxaynu waxay ku tacalluqdaa un wixii mumkina ama ha noqdo mawjuud ama macduum ha noqdeen oo mustaxiila kuma tacalluqdo laakiin cilmiga rabbi tabaaraka watacaala intaa waa ka ballaadhan yihi oo ilaahay xataa mustaxiilaadka ayuu ogyahy wixii aan suurtagal ahayni haddii uu dhici lahaa sida u dhici lahaa buu ilaahay og subxaana watacaala oo cilm ullahi yatacalaq bilmustaxiil bilmumkin almacduum wa bilmumkin almawjuud waxa ilaahay tabaaraka watacaala jira waa ogya waxba kagama qarsoona waxa dhici doona ee weli aan dhicinna ilaahay waa ogyahy subxaana watacaala waxa inuu dhacaaba aanay suurtagal ahayna ilaahay waa ogyahy in mustaxiil yahay buu ilaahay ogy haddii uu dhici lahaana oo laga soo qaado inuu dhici lahaana sida u dhici lahaa ee qaabka uu noqon lahaa ilaahay subxaana watacaala kama qarsoona sidaas oo kale daliil caqliya ayaa jiro caqliguna wuxuu sugaya inuu ilaahay sifatulcilmi uu leeyahay waayo makhluuqaadka ayaa jirsiiyey oo abuuray khalqiga iyo abuurka ayaaba laga fahmayaa waa daliil tusinaya cilmiga ilaahay suurtagal miyay tahay in makhluuqaadkaasoo dhan ilaahay tabaaraka watacaala uu jirsiiyey isagoo cilmi aan lahayn suurtagal maaha waayo iijaadka iyo jirsiinta iyo abuurku wuxuu u baahan yahay iraadu u baahan yahay dooni sooma in la idhaha samada waa la abuuraya saasaa laga dhigaya dhulkaa saasaa laga dhigaya buuraha saasaa laga dhigaya dooxyada saas ibni aadamka saasaa laga dhigaya iraadadu waata ashyaada kala dududa soo ma midba ashyaada inay saa u kala baydbaydho maxaa keensaday ilaahay iraadadiis iyo doonisiisa ayaa keensaday doonis iyo iraadana suurtagal maaha inay dhacdo iyo takhayur iyo kala doordoorasho iyo kala duwitaan haddaanu meesha cilmi aanu jiri lahayn ta labaad makhluuqaadkan sida ilaahay u ixkaamiyey u itqaaniyey oo u hagaajiyey ayaa lafteedu waxayna tusinaysaa cilmiga ilaahay subxaana watacaala oo haddaanay cilmi caalamkan abuurka ilahay u abuuray aanu ka soo fulin oo cilmiga ilahay aanu ku binaysnayn itqaanka iyo xikmadda noocaasiya ma aanu yeesheen caalamkani ta kale iyadana waxay tahay waxaynu ognahay oo caqligu uu sugaya in allaha khaaliqaahi uu ka dhamaystiran yahay makhluuqa soo ma oo uu ka sifooyin wanaagsan yihi cilmigu markaynu eegno ee makhluuqu uu ku sifoobo ma sifo wanaagsan oo dhamaystiran ba mise waa sifo waxa weeyaan hooseyso nuqsaana jawaabtu waa inuu yahay sifo wanaagsan oo dhamaystiran suurtagal maaha inuu makhluuqi yeesho sifada wanaagsan oo dhamayska tiran khaaliqii dhamaayo abuurayna ay ka maqan tahay oo kullu kamaalin sabata lilmakhluuq falkhaaliqu awlaa bih shay kasta oo dhamaystiran oo sifo wanaagsana oo makhluuqu uu leeyahay oo nuqsaani meel aanay ka soo gelin khaaliqii abuuray ee siiyey ayaa u mudan inuu ku sifoobo oo waxa weeyaan uu yeesho wuxuu sheekhu waqadara lahum ilaahay subxaana watacaala wuxuu u qadaray aqdaaran qadarra ayuu yeelay makhluuqaadka oo ilaahay subxaana watacaala tiritaankooda ayaa u qadaray waxaa ilaahay subxaana watacaala uu qadaray saas oo kale abuurkoodi iyo qaabkii loo abuuraa noocay noqon doonaan waxaa ilaahay u qadaray subxaana watacaala noloshooda iyo geeridooda arsaaqdooda faqrigooda iyo qinahooda ilaahay baa subxaana watacaala qadaray xagga aakhiro iyo axkaamteeda marka la eego janniyo naar meesha ay geli doonaan buu qadaray ilaahay subxaana watacaala waxaa rabbi uu qadaray shaqaawadooda iyo sacaadadooda kuwo liibaano guulaysta inay noqon doonaan iyo kuwo guul daraysto khasaare inay noqon doonaan qadarka waxaa la idhaahdo waxa lagu tacriifiyo waxa u wanaagsan in maraatibtiisa lagu tacriifiyo oo dadka qaarkood waxa laga yaabaa marka la idhaahdo waxa ilaahay baa qadaray inay ka fahmaan inuu macnaheedu yahay ilaahay baa makhluuqaadka khasbay oo ikhtiyaarkii iyo iraadoodii ka qaaday macnuhu sidaa maaha qadarka macnihiisu waxa weeye waa cilmullahi bilashyaai cilmullahi saabiq lilashyaa qabla khalqiha waa aqoontii iyo cilmigii ilaahay ashyaada u lahaa intaanu abuurinba oo ashyaadan iyadoona jirin ayaa ilaahay subxaana watacaala uu ogaa inay kuwo jiro noqon doonaan iyo sida waxa weeyaan ay u ahaan doonaan iyo waxa ay noqon doonaan ma kuwo wanaagsan ma kuwo xun ma ahlulkhayr ma ahlushar iyo inta ay noolaan doonaan iyo waxa ay cuni doonaan iyo waxay samayn doonaan iyo wadaday mari waxaaso dhan ilahay waa sii oga oo cilmullahi waa saabiq abuurka iyo cilmiga keebaa horreeyey dee cilmiga ilahi ba subxana watacaala horreeyey waxaynu tilmaanay abuurka ilahay makhluuqaadka uu abuuray inuu ka dhasho ilaahay cilmigiisa oo ilaahay cilmigiisa uu ku binaysan yahay ayaynu tilmaanay ilaahay subxaana watacaala markaa qadarkii muxuu noqonaya waa cilmuhu lilcilmuhu saabiq lilashyaa qabla khalqiha wa kitaabatuhu laha fi lawxi lmaxfuudi qabla wuquuciha waxaa kaloo qadarkii soo gelaya qoraalka ilaahay ashyaada uu ku qoray lawxulmaxfuud intaanay dhicinba oo shay kasta ilaahay siduu u dhici doono ayuu ogaa sidaa cilmiga ilaahay uu keensaday ilaahay uu ku ogaa ayuunbu ilaahay lawxulmaxfuudka ku qoray intaana ashyaadu aanay dhicinba oo aanay ahaaninba wa mashiiatuhu laha iyo doonista ilaahay uu doonay ashyaadu inay sidaa u dhacdo iyo wa khalquhu laha abuurka uu abuuray afarta arrimood oo laysu geeya qadar laysku yidhaahda qadarka meel kale ha ka raadin mar kale ilaahay baa waxaa qadaray macnaheed waa maxay ilaahay baa sii ogaa shaygan intaanu dhicin ilaahay baa lawxulmaxfuudka ku qoray intaanu dhicinba ilaahay baa doonay shaygaasi inuu sidaa u dhaco ilaahay baa shaygaasi iraadadii iyo qudradii lagu samayn lahaa cidda samaynaysa ku abuuro ku beeray tusaale ahaan abubakar soo muu noqon axad ka mida muuminiintoo rumeeyo raacay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ilaahay intaanu abubakar ba abuurin bal intaanu aadan ba abuurin calayhi salaatu wasalaam ayuu ilaahay ogaa abubakar inuu muumin noqon doono lawxulmaxfuudkana ilaahay wuxuu ku sii qoray in abubakar uu muuminiinta ka mid yahay haddee jannada u geli doono ilaahay sidaana waa doonay oo fadligiisa isagoo awood u leh arrintaa uu oga in abubakar ka dhici doonto inuu ka leexiyo kamuu leexina fadligiisa iyo raxmadiisa ayaa keensatay iimaanka abubakar in loo daayo ilaahay abubakar wuxuu ku abuuray oo uu ku beeray iraadadii uu ku dooni lahaa iimaanka iyo qudradii iyo awooddii uu ku samayn lahaa marka iimaankii inuu muqadar yahay saas ayaad ku fahmaysaa tusaalaha oo qofka iimaan baa loo qadaray macnaheed waa maxay ma iimaankaa lagu khasbayba maya inuu muumin noqon doono ayaa ilaahay sii ogaa intaanu abuurinba looxulmaxfuudkana taasaa loogu sii diiwaangeliyey inuu samayn doono la ogaa taana ilaahay tabaaraka watacaala waa la doonay taana ilaahay waa ku beerayo adawaadkii iyo asbaabtii samayntiisa u mari lahaa ayuu ilaahay u suurto geliyey abujahl ilaahay intaanu nebi aadanba abuurin buu ilaahay ogaa abujahl in abujahl nin la idhahdee la abuuri doono ayuu ilaahay ogaa oo abujahl nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rasuul ilaha loo diri doono oo uu beenin doono oo uu diidi doono o uu ka soo horjeesan doono oo uu kufrii doono kufriyo takdiib uu la iman doono taasuu ilaahay sii ogaa taa abujahl inuu samayn doono ilaahay uu sii ogaa ayuunba abujahl ilaahay u diiwaangeliyey oo keeba horeeya qoraalka qofka waxa loo qorayayo iyo cilmiga keeba horeeya cilmiga hore iska ilaali haddaad cilmiga ilaahay fahanto ee saabiqa ah ee ashyaada intaan la abuurin ka horreeyey ishkaalaadka iyo shubahaadka baabka qadarka dadka ka gala iyo faham la-aanta ka gashaaba way kaa baxaysaaba oo dadka had jeer ale maxaa kusoo degdega kitaabada iyo qoraalka ilaahay baa waxaa qadaray haddaad tiraa maxaad uga jeedaa ilaahay baa qoray buu ka odhanaya oo qadarku wuxuu uga soo bilaabmaya kitaabada iyo qoraalka ee martabada mid baa ka horrayso qoraalkan ilaahay shaygan uu qoray maaha shay ka soo qaada kaa saasaynu isaga qoraynaa kaana saasaynu isaga qorayna maaha macneheedu ee kaadi saasuu noqon doonaa marka markaan abuuro ayuu rabbi tabaaraka watacala leeyay ee sidaa uu noqon doono ha loo qoro ha loo diiwaangeliyo abujahl marka ilaahay wuu xoogaa inuu kufrii doono marka la abuuro ee nebi maxamed u yimaado kii baa ilahay u diiwaangeliyey ilaahay isagoo awood u leh inuu kufrigaasi abujahl uu samayn doono uu ka leexiyo kamuu leexin waayo qofku xumaanta uu samaynayo iyo dembiga uu samaynayo ee isagu u bareedo iyadoo weliba loo caddeeyey ilaahay subxaana watacaala inuu ka leexiyo dee ilahay waajib kuma aha ilaahay fadligiisa weeyaan taas ee cadligu muxuu keensanayaa qof waliba wuxuu mutaystay dee in lagula dhaqmo soo maaha oo lagu abaalmariyo oo kii la sii ogaa inuu muumin noqon doonana iimaanka waxa weeyaan loo suurtogeliyo oo lala doono kii la sii ogaa inuu kufrii doonana dee kufrigaa lala doono iyadoo lagu khasbahayno weliba wadadii caddayd ee xaqaa iyo tii kale loo kala cadaynayo loo kala bayaaminayo marka ilaahay waa la doonay kufriga isagoon ku khasbin oo wixii uu ogaa inuu samayn doono ahna kufrigu ilaahay taba- tabaaraka watacala wuxuu ku abuuray abujahl qudradii awooddii uu ku samayn lahaa kufriga iyo iraadadii uu ku dooni lahaa ayaa rabbi tabaaraka watacala ku baa marka qadarku waa afarta arrimood buu ka koobay alcilmu alkitaaba alkhalqu walmashii'a haddaad afartaa martabada aad fahanto macnaheedu qadarkii inaad fahanto afartaa kala reebin haddaad saddexaad rumayso qadarkii maad rumayn haddaad laba rumayso qadarkii maad rumayn afarta waa inaad wada rumayso shaygan inuu ilaahay sii ogaa intaanu dhicin oo la abuurinba inuu ilaahay looxul maxfuudka sidaa uu ogaa uu di- u diiwaangeliyey inuu ilaahay sidaa inuu u dhaco uu doonay inuu ilaahay subxaana watacaala sidaa inuu u dhaco uu- uu abuuray u abuuray oo rabbi tabaaraka watacaala ugu talagalay marka ilaahay tabaaraka watacaala khalqiga inuu abuuray oo ashyaana uu qadaray qur-aanka ayna tusiya wakhalaqa kula shayin faqadarahu taqdiira bu ilaha yidhi ina kula shayin khalaqnaahu biqadar wakaana amru llahi qadaran maqduura shay kasta qadar baanu ku abuurnay bu ilaahay leey macnaheedu waa maxay manaa intaanan abuurin baanu sii ogeyn shaygan inaanu abuuri doono iyo marka la abuuro wax allaaliya waxaa ka dambayn doona ka ratimi doona abuurkiisa sidaasi baanaanu sii diiwaan gelinay sidaasi ayaananu la doonnay sidaasi ayaan waxa weeyaan ku abuur saas weeyaan macnaheedu aladii khalaqa fasawa waladii qadara fahadaa ilaahay ka abuuray makhluuqaadka ee si sawiya u intaanu khalqiga abuurinba bikhamsiina alfi sana konton kun oo sanadood khalqiga abuurkooda ka hor ayuu ilahay maqaadiirta o dhan sii dhameeyey oo macaa rabbi tabaaraka watacaala horeba waa u ogaa waanuu sii sajilay ilaahay waa usii diiwaan geliyey sidaas ayaan rabbi tabaaraka watacaala la doonay saas ayaanu ku abuuray weyaan macnaheedu wa daraba lahum ilaahay wuxuu u yeelay daraba bimacnaa jacala wey aajaalan buu ilaahay u yeelay aajaal waa jamcu ajal ajashana macneheedu waa nihaayat alcumr cumrigu waxa weeyaan waa muddatu xayaat alxayawaan min insaanin wagayri nooluhu muddada uu nool yahay waa cumrigiisa wey ajashuna waa nihaayatu cumrihi cumrigiisa halka uu ku taagaya uu ku dhamaanayo ku gabagaboobaya ayaa ajal la yidhaahda marka ilaahay subxaana watacaala waa abuuray makhluuqaadka waxaanu u yeelay nihaayo u yeelay licumrihim cumrigooda iyo noloshoodu meel ay ku dhammaato ee rabbi tabaaraka watacaala u yeelay ajasha ilaahay u yeelay iyo maalintii ilaahay uu qadaray ee uu sii ogaa inay dhiman doonaan ee uu sii diiwaangeliyey kamana soo horeyn karaan kamana dibdhici karaan ilahi baa tabaaraka watacaala yihi ida jaa ajaluhum falaa yastaakiruuna saacata walaa yastaqdimuun ajashoodu markay timaado ajashoodu waa nihaayatu cumrihim cumrigoodu halkii uu ku dhammaanayo maalintii uu dhammaanayo marka la gaadho maalintaa dibna ugama dhici karaan kamana soo horeyn karaan wama kana linafsin an tamuuta ila biidni illahi kitaaba muajala nafna ma dhiman karto iyadoo dhimashada ilaahay ogolaado mooyaane waktigii ilaahayna dhimato uu ogolaade uu doonay mooyaane maalin kale ma dhiman karto idanka ilahayna waxaa looga jeeda idankii ilaahay ee kawniga ahaa ee qadariga ahaa waa kitaaban mucajalan ay waa shay maktuuba oo mucajal ay muaqata qofkani intuu noolaan iyo maalinta uu dhimanaya waa shay maktuuba horta oo ilaahay waa ogaa intuu noolaan doono intaa ilaahay uu ogaa noolaan doono ayaan u diiwaangeliyey waana shay muaqata oo wakti loo waktigiisa kamana soo horeyn karo kamana waxa weeyaan dib dhici karo sidaa awgeed ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam umu xabiiba oo ka mid ahayd aswaajtiisa markii ay ducaysatay ay tiri allahuma amticnii bizawji rasuuli illah wa biabi abi sufyaan wa biakhi mucaawiya ilaah waxaad igu raaxaysaa in ah, rasuulka oo zawjkayga ah calayhi salaatu wasalaam ilaahay cumrigiisa dee u dheereeyo iyo abu sufyaan oo aabbahaya iyo mucaawiya walaalkaya rasuulku wuxuu ku yuri calayhi salaatu wasalaam qad sa'alti illaha liaajaalin madruuba wa ayaamin macduuda wa arsaaqin maqsuuma ilaahay tabaaraka watacaala waxaad weydiisatay ajal la yeelay oo wakti go-aan lagu sargooyey iyo maalmo tirsan dee qofkani maalmo tirsan in noolaadu ilahay ugu talagalay iyo arsaaq maqsuum oo lasii qaybiyey lan yuca- lan yucajala shay-an qabla xilli walan yuakhara shay-an can xilli shayna waktigiisii isagoo aan gaadhin lama soo dedejinayo waktigiisiina dib looga dhigi maayo walow kunti sa'alti illaha an yuciidaki min cadaabin fi nnaari wa cadaabin fi lqabri kaana khayran wa afdal haddaad ilaahay tabaaraka watacaala weydiisan lahayd inuu kaa badbaadiyo cadaabuulqabriga iyo cadaabunaarka taasaa ku khayr badnaada ku fadli badnaada maanaa ducada dee meesheedii mari weyaan macnaheedu oo wa waa mid mashruuca in lagu ducaysto in ilahay cadaabu qabriga kaa badbaadiyo cadaabu naarka waa asbaabtiisi ilahay u ku garab mariyo oo ducadu tanfac fi hada albaab laakiin baabka ajasha marka la joogo ducadu laa tanfac oo qofka haddaad weligaa ugu ducayso in ilahay ajashiisa uu dheereeyo ajashiisa waxa weeyaan dheeraan mayso dhaatina mayso intii rabbi tabaaraka watacaala uu ugu talagalay mas'alada marka halan ku jirtaa waxay tahay oo culimadu ay ka hadlaan waa iska waadix iyadu masaladaa qof walba ajashiisa inuu guud ahaan ku dhimanayo oo aanu dhaafayn kana soo horeynahayn laakiin inay culimada kutubta xaqiiqada ku daraan waxaa keenay waxaa jira qole muctazilo la yidhahdo waxay yidhaahdeen dadku waa laba qof heed u dhinta kaasi kaasi ajashiisii buu dhamaystay qofka heed u dhinta heed maxaynu ujeednaa macnaa sabab aadami aan ku dhiman kaasi ajashiisii buu dhamaysto iyadoo waxba aanay uharsanayn buu dhintay oo muddadii loogu talagalay inuu noolaado lagama kala goyn iyo qof la dilo qofka haddii la dilo waxay yidhaahdeen ajashiisii muu dhamaysan oo haddii kan baase dilay wuu iska dayn lahaa faraha uu ka qaadi lahaa wuu iska sii noolaan lahaa bay yidhahdeen taasina waa baatil weyi oo qofkan ilaahay tabaaraka watacaala maalin buu ugu talagalay inuu dhinto oo wuxuu qadaray ilaahay maalintu dhiman doono ee adduunyadan uu ka bixi doono xayaatadiisu ay ka dhamaan doonto ilaahay dhimashadiisaasi maalin mucayanay dhacdo uu qadaray asbaabteediina dee ilaahay wuu qadaray oo kan ilaahay wuxuu qadaray inuu gacan ibni aadam ku dhinto kan inuu baabuur la qalimo kan inuu cudurka noocaasii dilo kan waxa weeyaan saas oo kale in asba sabab kale uu ku dhinto marka asbaabta lafteedu waa muqadara qowlkoodu marka waa baatil ahlusunna waljamaca waxay aaminsan yihiin qofku ama heed ha u dhinto ama ha la dilo ajashiisu maalinta ay dhammaato ayuunbuu qofku dhimanaya taasi waa masalo masalada kale waxay tahay ee isweydiin lihi cumriga ibni aadamku ma ziyaada oo ma kordha hal ilcumru yaziid wayanqus cumrigu ma ziyaada ma nuqsaama jawaabtu waa ha alcumru yaziid wayanqus oo rasuulka alayh salaatu wasalaam tilmaamay oo silat alraxim taziidu fi lcumri bui rasuul alayh salaatu wasalaam bal bukhaariye muslim waxa weriye rasuulku inuu yihi man sarahu nasaau fi ljal waziyaadatu fi risqi falyasil raximah qofka ay faraxti gelinaysaa jecel in ajashiisa dib loogu dhigo cumrigiisa loo kordhiyo risqigana loo siyaadiyaa falyasil raximahu qaraabadiisa ha xidhiidhiyo bui rasuul alayh salatu wasalaam marka xadiidkaasi wuxuu ina tusiyey inuu cumriga waxaa la idhaahdaa uu yahay qaabil liziyaadati wannuqsaan laakiin hamoodin ziyaada iyo nuqsaanta cumriga ibni aadamka gelaysaa inay tahay mid ka baxsan ilaahay tabaaraka watacaala taqdiirtiisa oo ilaahay ayuunba iyada lafteeda qadaray oo ilaahay tabaaraka watacaala wuxuu qadaray ninka hebel hebel la yidhaahdaa wuxuu malaa'igtiisa ku yihi rabbi tabaaraka watacaala afartan sannadood weeyaan ajashiisu hadduu qaraabadiisa xidhiidhiyana waa waa waxa weeyaan conton ilaahayna waa og yahay tabaaraka watacaala inuu inaanu qaraabada xidhiidhin doono afartan uu ku dhiman doono iyo inuu qaraabadiisa xidhiidhin doono konton uu ku dhiman doono ilahay isaga waa ogya waa u kala cadda oo madmadow kagama jirto oo maaha ilaahay tabaaraka watacaala inaanu ogeyn labadaata uu ku dhiman doono ee ilahay agtiisa way go-antaysa uu ku dhiman doona oo waa sii kala ogya rabbi tabaaraka watacaala laakiin cidda waxa weeyaan aan ogeyn ee arrinta noocaasi ay ka qarsoon tahay waayo wasala waa malaa'igtii oo kale iyagu ma oga qofkani inuu noqon doono mid qaraabadiisa xidhiidhiya oo cumrigiisu khamsiin uu gaari doono iyo inuu noqon doono midaan qaraabada xidhiidhin oo arbiciin ay ugu ekaan doonto laakiin ilaahay waa kala og yahay labadaa mid baanu ilaahay ugu talagalay dee labada inuu qaraabo xidhiidhiyo noqdo konton gaadha iyo qaraabo bes in noqdo afartan ku dhinta labada ilahay mid buu ugu talagalay ee amataa amataa ilahay agtiisa kama jirto ee labadaba rabbi tabaaraka watacaala waa og yahay ta uu ku dhiman doonana ilaahay waa ogya kama qarsoona marka ziyaadada iyo nuqsaanta cumriga gelaysaa iyo risqiga laftiisu qadarkii ilaahay kama baxsana ee ilaahay wuu qadaray qofkanu maalintuu dhiman doono laakiin dhimashada lafteeda ayaa ilaahay sabab uu ku xidhaya mararka qaarkood oo uu leeyahy addoonkaasi hadduu qaraabada xidhiidhiyo waa afartan haddii uu xidhiidhin waayena waa soddon ta uu labada ku dhiman doono rabbi tabaaraka watacaala waa og yahay oo waa ka warhaya risqiga laftiisuna waa sidaasoo kale weeye waxa uu leeyahy sheekhu lam yakfa calayhi ilaahay kama qarsono shayun shay qabla an yakhluqahum intaanu abuurin ka hor ilahay waxba kama qarsoonayn arrinkooda kamidi wa calima ilaahay waa ogaa ma hum caamiluun waxa ay samaynayaan qabla an yakhluqahum intaanu abuurin ka hor oo waynu tilmaanay cilmullahi inuu yahay saabiqun lilkhalqi mid khalqiga ka horreeyey oo ogaalka ilaahay baa abuurkooda ka horreeyey marka ilaahay subxaana watacaala wax shu-uuntood iyo arrimahooda kamidi ilaahay kama aanay qarsoonayn inta aanu abuurinba iyagoon jirin buu ogaa xaalkoodu su noqon doono iyo arrinkooda halka uu ku dambayn doono taa waynu tilmaanay sheekhu wuxuu uga jeedaa cibaaradan radin uu radinayo bacdu ahli lbidac oo yidhi ilaahay ashyaada markuu abuuray ay dhacdo kadib unbuu ogaadaa oo ma jiro cilmi ka horreeya abuurka hada kalaam batil bal waa kufri iyo gaalnimo waayo waa beenin aayaadka qur-aanka ah iyo axaadiisa rasuulka alayh isalaatu wasalaam aayaad qur-aan ayaa haddaba jira oo cilmiga ilaahay tabaaraka watacaala oo sabab lagu calliqay ama lagu xidha u ku soo arooray oo laga yaabo shubho inay ka dhigtaan kuwaas sida aayadda ilaahay uu leeyahay tabaaraka watacaala marka qiblada uu ka warramaayey ila walow calima allahu fiihim khayra la aayaadka qiblada ka hadlaya ya cafan aayadde waan yara waan yarayn lowsanahay aayaad fara badan baa jiro ilaahay tabaaraka watacaala ashyaa uu ku calliqay cilmigiisa uu ku xidhay oo xataa ya xataa yaclam allah alfaada noocaasi ay ku jirto bimacnaa laga fahmaayo oo kale inuu shaygan dhicitaankiisa cilmiga ilahay u ka dambeeyo ya taas waa ti waa lasii ogaa weyaan macnaheedu almuhim insha allah waa soo xudusan doonaaye aayaadka qur-aankaa ayaa ay xujaystaan ama ay shubha ka dhigtaan waxaana taasi jawaabteedu ay tahay laba arrimood in la idhaha cilmigu waa laba cilmi shayga la ogaado intaanu dhicinba iyo cilmi la ogaado markuu dhaco kadib labada cilmina farqiba udhaxeeyo cilmiga shayga la og yahay intaanu dhicin wax abaalmarina laguma xidho de ilaa shayga uu dhacayo abaalmarintu waxay ku xidhan tahay cilmiga shayga la ogaado markuu dhaco kadib tusaale yaro gaaban baan ku siinaya ibni aadamka xaggiisa ku saabsan tusaalaha waxaad og tahay ninka hebel inuu tuug yahay oo kolleyba wax uu xadi doono ayaad sii og tahay laakiin weli waxba muu xadin cilmigaaga iyo ogaalkaaga aad sii og tahay inuu xadi doono miyaad ku dhisi kartaa abaalmarin ood odhan kartaa kolleyba waxaadi doonaa iminka gacantaan kasii jaro ma odhan kartid de cilmiga abaalmarin laguma dhiso marka cilmiga ilaahay tabaaraka watacaala ashyaada og yahay intaanay dhicin ka hor ilaahay abaalmarinta uu addoomaha abaalmarinayo kuma aanu xidhin eewaxa ilaahay tabaaraka watacaala abaalmarinta uu addoomaha abaalmarinayo u ku xidhaa wixii u ogaa inay samayn doonaan marka ay sameeyaan ay dhacdo ee inay sameeyeen la ogaaday caddaato ninkii aada ogeyd inuu waxadi doono marka uu waxado waa cilmi labaad oo ad ogaatay wixii aad ogeyd inuu samayn doono dee inuu sameeyeyba cilmigaa labaad ayaanad ku abaalmarinaysaa wixii aada ogeyd inuu samayn doono marka uu sameeyey ay ka dhaceen marka cilm ullahi tabaaraka watacaala waa laba cilmun qabla wuquuci shay iyo cilmun bacda wuquuci marka cilmi haddii la sheego ilaahay tabaaraka watacaala uu ku sifaysan yahay markuu shaygu dhacay kadib taasi meesha ka saari maysa ogaalka ilaahay tabaaraka watacaala uu sii ogaa shaygan intaanu dhicinba waa ta labaade ujeedooyinka laga leeyahay cilmiga labaade la sheegayo ee shaygii markuu dhacay ilaahay tabaaraka watacaala lagu tilmaamayo waxaa ka mid a waa idhaaru waxa weeyaan wuquucu shay muujin la muujinayo dhicitaanka shayga waxa weeyaan uu dhacay oo sidii ilahay uu kusii ogaa shaygu u dhacay wa calima ma hum caamiluuna qabla an yakhluqahum ilahay waxa uu sii ogaa waxa ay samayn doonaan intaanu abuurinba marka macnaheedu waa maxay macnaha cibaaradani waa inuu cilmullahi yahay mid ballaadhan oo yatacallaq bilmawjuud bilmacduum wa bilmustaxiil oo ilahay wuxuu tilmaamay ashyaada aan dhicin inay dhacdaan aanay suurtagal ahayn haddii ay dhici lahayd sida ay u dhici lahayd inuu ilahay ka warhayo oo ilahay wuxu uhi walow rudduu lacaadu limaa nuhuu canh markii naartii lasoo dul tubay bay calaacaliyo catow bilaabeen dheen hanala celiyo adduunyada hana lagu celiyo wanaag baanu samaynanaa in adduunyadii lagu celiyeyna oo ay soo shaqaysaan meel suurtagal waa mustaxiil laakiin ilaahay wuxuu og yahay haddii xataa la celin lahaa waxa ay samayn lahaayeen walow rudduu lacaadu lima anhu can haddii la celin lahaana wixii laga reebay ayuunbay dib ugu noqon lahayen walow calima allahu fiihim khayran laasmacahum walow asmacahum latawallow wahum mucribuun hadduu ilaahay khayr ku og yahay wuxuu maqashiin lahaa xaqa maqalay wax ku qaataan haddii la maqashiin lahaana waa ay jeesan lahaayeen ayuu rabbi tabaaraka watacala u leey ama arrintaasi arrin dhacday maaha arrin dhacaysana maaha haddii ay dhici lahaydna sidaa u dhici lahayd aya ilaahay subxaana watacaala u ogyahay wa amarahum ya ay nacam waa min jumlat adila ayay kamid tahy ila linaclama man yatabicu rasuula miman yanqalibu calaa caqibey si aan u ogaano aayaadkaaynu ilowna ila linaclama man yatabicu rasuul miman yanqalibu calaa caqibey si aan u kala ogaano ka rasuulka raacaya iyo ka rasuulka aan raacahayn maxaa aayadaasoo galadika qaarkood ay ka fahmi karaan inaan ilaahay marka hore aanu sii kala ogeyn ee markii rasuulku yimi uun ee qaarna ay raaceen qaarna ay ka jeesteen inuu markaasun kala ogaaday macnaheedu sidaa maahae ilaahay waa sii ogaa marka hore arrintan intaanay dhicin markay dhacdina rabbi tabaaraka watacaala waa ogi laakiin cilmigan dhacay marka shaygii waxa weeyaan uu dhacay ee uu shay xaqiiqaya oo waaqiciya uu noqday cilmiga waxaa ku xidhan baynu dhaha abaalmarinta oo cilmiga hore shaygu intaanu dhicin ba lasii ogaa abaalmarin isaga laguma xidho iyadoo lasii ogaa inuu abubakar rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu raaci doono uu rumayn doono ogaalkaasun dee abubakar laguma abaal marine waxaa lagu abaalmariyey markuu raacay ee iimaantii uu ka soo xaasila abubakar abu jahl waxaa lasii ogaa intaan la abuurinba inuu kufri doono u gaaloobi doono taasun laguma abaal marin abu jahl ee maxaa lagu abaalmariyey waxaa lagu abaalmariyey wixii la ogaa inuu samayn doono markuu sameeyey de waayo haddii kale insaanku xuju heli lahaa wuxuu odhan lahaa maxaa aniga laigu cadaabaya ma aniga rasuulba beeniyeyba oo haddii la yidhaahdo inaad beenin doontaanu sii ogeyn wuxuu odhan lahaa horta miicalaqa lay tijaabiyo bal inaan beeniye in kale laakiin ilaahi tabaaraka watacaala si aanu murankaasiba u iman rasuulkii baa loo soo dirayoo sida rasuulka ay ka yeelaan un baa lagu abaalmariyey ee wixii inay samayn doonaan lasii ogaa laguma abaalmarin marka ilaahi tabaaraka watacaala dadka wixii inay samayn doonaan uu kasii ogaa un kuma abaalmarin ee wuxuu ku abaalmariyaa waxa marka ay sameeyaan iyaga ka dhaca wa amarahum ilaahay wuxuu faray biaacatih inay ilaahay adeecaan buu faray wa nahaahum wuxuu ka rabay can macsiyatih oo sheekhu cibaaradan muxuu keenay uu leeyahay makhluuqaadki ilaahay wuxuu faray horta makhluuqaadki ilahay wuu abuuray bu ihi makhluuqaadki ilahay wax allaale waxay samayn doonaan iyo xaalkoodu say noqon doona ilahay waa kasi waa sii ogaa makhluuqaadku wax kastoo ay samayn doonaan waa wax ilaahay qadarkiisa aan ka baxahayn intaa markuu sheegay wuxuu yihi wa amarahum biaacatih wa nahaahum can macsiyatih waa si uu inoo tusiyo sharciga iyo qadarku inaana iska hor iman ahayn waayo dalaalkiiyo lumitaanka baabkan qadarka lagu lumayba halku ka yimi ba halkaas oo dad fara badan ba intay caqligood iyo maskaxdooda isticmaaleen ayaa sharcigii iyo qadarkiiba isu qaban waayey oo qaarkood qadarkii ilaahay tabaaraka watacaala ayay weyneeyeen ilaahay tabaaraka watacaala qadarkiisii bay weyneeyeen dabeed taasi waxa ay keensatay in ay sharcigii meel kaga dhacaan qadarkiiyo quray weyneeyeen sharcigina meel bay kaga dhexeen waa kuwa jabriyada la yidhaahdo oo waxay yidhaahdeen shay kasta ilahay waa sii ogaa waana sii qoray ilaahay tabaaraka watacaala shay kastoo dhacaya isaga ayaa doonay isaga ayaa abuuray makhluuqaadku iyagu waxbana ma abuuraan waxbana ma doonaan waayo makhluuqaadku haddaba bal ka warran waa khasban yihin bay yidhahan markaa makhluuqaadka oo waxaa ku kaa sinaysanaya oo sinada waa ku khasban yahay aayaadkii sinada diidaya foolxumada tilmaamayey axaadiistii rasuulka shareecadii dhammayd bay meel kaga dhaceen kan kufriye gaaloobay dee qadarka ilahay baa sidan keensado kufriga gaalnimada waa ku khasbay oo sharcigii ba dadka iimaanka ugu yeedhay kufrigana waxa weyaan u diiday sharcigii iyo qadarkii baa isu qaban waaye qaar kale laftoodana waa isu qaban waayeoo sharcigun bay weyneeyeen oo qadarkii bay ilaabeen oo waxay yidhaahdeen waxa weyan waxaan waa xaaraan zinadan in la sameeyo kufrigan in la sameeyo khamri in la cabo xumaanto dhan in la sameyo waa xaaraan makhluuquna isaga iraadadiisa iyo ikhtiyaarkiisa ku samaynaya haddii markaa qadar aynu rumayno aynu idhaahno ilaahay baa doonay tabaaraka watacaala oo ilaahay baa tabaaraka watacaala abuuray waxan dee makhluuqiibaa xumaan samaynaya cudurdaar helaya ee sharcigu saanu meesha uga bixin qadarkii meesha aynu ka saaro labadii ba isu qaban waaye laakin ahlu sunna waljamaaca yu'minuuna bisharci yu'minuuna bilqadar wayatabicuuna asharc qadarkana waa rumaynayaan sharcigana waa raacayaan qadarka iyo sharciguna iskama hor imanayaan laa yatacaradaan bal waxa weeyaan yattafiqaan tafaasiisheeduna insha allahu tacala waa inoo iman doonta sababta labaada cibaaradan sheekhu u keenay waxaa ka mid a inuu sugo in waxa la yidhaahdo tashriicu uu yahay sharciyan laa caqliyan oo nimanka muctasilada la dhaha waxay leeyihin waxyaabaha la xaaraantimaynayo waxaan la xalaalaynayo waxaan la waajibinayo iyo waxaan suno laga dhigay waa shay caqli ah oo wax caqligaba lagu gaari karo o lagu garan karo oo caqliga ku sugnaan kara tashriica noocani ahlu sunna waljamacana waxay idhahdeen waa shay naqliya oo sharciya marka markuu le wa amarahum biaacati wa nahahum can macsiyati amarka iyo nahyigu waa sharciyaani laa caqliyaan waa laba sharciga ku sugnaanaya ee maaha kuwa ku sugnaanaya caqliga oo waxa weeyaan qura wuxuu leeyahy sheekhu waxa kaloo sheekhu cibaaradan u keenay inuu sugo maadaama uu ka warramay abuurka ilaahay khalqiga u abuuray in ilaahay sababta u abuuray ay tahay liyamurahum wayanhaahum si ilaahay waxna u faro waxna ugu diido wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduun ila liyacbuduun maxay ku fasireen aimada qaarkood ila liaamurahum waanhaahum jinka iyo insiga wax kaleo maan abuurin bu ilahay u yihi inaan ka dhiga mooyaane kuwa aan waxna faro aan ku waajibiyo waxna aan u diido marka saddexdaa qasti ama ujeedo ayaa sheekhu cibaaradan uu ka leeyahay oo meesha u keenay wuxuu ihi sheekhu wa kullu shayin shay kasta yajri wuxuu ku soconaya bitaqdiiri ilaahay qadartiisu ku soconaya iyo wa mashiicatihi doonistiisa sidii ilaahay uu doonay ayuunbuu u dhacayaa shay kasta wa mashiicatuhu ilaahay doonistiisuna tanfudu way fulaysaa laa mashiicata lilcibaad addoommuhu ma laha doonis madax bannaan ilaa maa shaaa lahum wixii ilaahay uula doono ayuunba iyaguna dooni karaan ee waxaanu ilaahay tabaaraka watacaala la doonin oo ilaahay doonistiisa ka baxsan ma dooni karaan famaa shaaa lahum waxa ilaahay ula doonaa kaana wuu ahaan doonaa waa dhici doonaa wamaa lam yasha wixii ilaahay aanu doonina lam yakun ma dhici doono qadarka sa aragta sheekhu waa kala tafriiqiyo intaasoo meelood buu ku kala sheegaya meelaha dambe markaynu marana insha allah aynu qadarka si yaroo kooban oo urursan aynu uga hadli doona laakiin iminka bal tartiibta sheekha ayaynu ku soconayna shay kasta ilaahay taqdiirtiisu ku soconayaa buu leeyahy sheekhu muxuu taasi uga jeeda macanaa shay kasta sidii ilaahay uu ogaa unbuu u dhacaya ee ma jiro shay si sida ilaahay u og yahay si ka duwan oo khilaafsan u dhacaya de ashyaadu cilmiga ilahay kama bixi karto shay walibana sidaa ilaahay usii diiwaangeliyey looxulmaxfuudka ugu sii qoray ayuunbu u dhacaya wixii ilaahay uu sii ogaa inaanu dhacahaynna dhici maayo wuxuu ilaahay sii qoray inaanu dhacahaynna dhici maayo shay kasta sidii ilaahay doonay ayuunbu u dhacaya oo caalamkan iyo kownkan waxaanu ilaahay doonin kama dhacaan wax ilahay ama xumaan ha noqoto ama wanaag ha ama kufri ha noqoto ama iimaan ha noqoto laakin dee doonista maxaa ka horreeyey doonistaasun baa dadka ishkaalka uu kasoo gala baabka qadarka oo qofku markuu wuxu isweydiinaya oo waaya haddii kan ilaahay kufriga la doonaiyo macsiyada muxuu cadaabaya kanna ilaahay iimaan iyo daace hadduu la doonay oo aanu shaqaysanba maxaa isna laga abaal marinaya hore u yaro kaco waxaad tidhaahdaa doonistan ilaahay maxaa ka horreeyey dee cilmi baa ka horreeyey kanuu ilaahay la doonay kufriga iyo macsiyada ilahay intaanu abuurin buu ogaadee inuu samayn doono kan ilaahay daacad iyo wanaaggiyo iimaanka ula doonayna intaanu abuurin buu ilahay ogaa inuu samayn doono marka doonistan iyo qoraalkan iyo abuurkanba waxa ay ku dul dhisan yihiin calaa cilmi illah saa ogeed baa imaamu shaaficiyi wuxu uhi raximahullah naadiru alqadariyata bilcilm kuwa qadarka diidan ilaahay cilmigiisa kula dooda oo waxaad ku tidhaahdaan war ilaahay ashyaadu intaanay dhicin ma oga fain aqaruu khuusibu haddii ay qiraan taasi dee kuwo la jebiyey oo doodii iyo cilmigii lagaga badiyey bay noqonayaan oo haddii mar haddii ilaahay uu sii ogaa intaanay dhicinba maxaad qadarka ku diideen baad dee imanaysa wa in ankaruuna kafaruu hadday cilmiga ilaahay hore diidaanna waa gaaloobaya odhahaan ilahay ashyaadu maba sii ogeynba ee markay dhacda ayuunbu ogaada marka cilmigu maraatibta qadarka iyo arkaantiisa ka ugu muhiimsan weeyaan hadduu nin gaali ku yimi hadduu ku yidhaahdo ilaahay subxaana watacaala kufrigan isagaa ila doonaye muxuu igu cadaabaya oo maxaa waxa weeyaan gaalnimada laygu haystaa laygu ceebanaya laygu dhaleecaynaya su-aal quran weydiye waxaad tidhaha war ilaahay intaanu ku abuurinba ma ogaa inaad gaaloobi doonto marka rasuul lagu soo diro hadduu idhaahda haa dee ilaahay wixii ogaa inaad samayn doonto inuu meel kugu sii qoray ui ninkaa hebel waxaan ogahay marka rasuulka loo soo diro inuu kufrii doono haloo diiwan tii baa lagu diiwaangeliyey ilaahay tabaaraka watacaala cadligiisu kugula dhaqmayo wixii uu ogaa inaad samayn doonto buu dee kugu abaalmariyey ilahay miyuu ku dulmiye marka kumuu dulmiyin ilahay subxana watacaala bal makhluuqa yar makhluuqan yar ee ilaahay tabaaraka watacaala aan la mid ahayn tusaale ka soo qaado ard macalin ama sheekh ayaa arday wuxu dhiga wuu kala yaqaana ardaydiisa soo maha saaqidka iyo kaxariifka waxaa dani qaaliba agtiisa ka dhici doona hadhow imtixaanka iyo ka baasi doona soo maaha buug yar buu iska qaatay oo halkanuu kusii qortay ninuu ogaada inuu eber yahay ayuu halkan kusii qortay hebel hebel imtixaanka ugu dhacaya isagii waxba umuu sheegin oo muu odhan meel baan kugu sii qoray inaad inaad dhici doonto ee imtixaankiibuu usoo diyaariyey o wuxu war imtixaanka gala imtixaankii baa la galay nin waliba dee wixii uu shaqaystay ayaa meesha ka soo booday ninkii halkan ay ugu sii qorayd inuu dhici doono wuu dhacay kadib baa macallinkii uu qabsaday oo wuxuu ku yidhi macallinow adiga ayaa waxa weeyaan iriday oo sidaan kuu riday anigu waxaad i riday inaan dhacaabad ila doontayoo adigan siibo ogaa inaan dhacayo halkan kusii qortay saasuu ka dhigaya dee nin kale xumaantan ilaahay mar hadduu sii qadaray muxuu igu abaalmarinaya dee ilaahay wuxuu tabaaraka watacaala kuugu abaalmarinaya inaad samayn doonto ilaahay ogaa adigaana dee sameeyey ogaalkaasoo qurana kugumu abaal marine imtixaankii baa la keeno waa la tartamayo dee imtixaankii baad ku dhacday miyuu odhan karaa tusaalaha ardaygaa saaqidkii niyo macallinku muxuu iila doona inaan dhacayo muxuu iiga leexin waaye dhicitaanka oo ii baasin waaye miyo xaqu le inuu saa yidhaahdo dee ninkan le ilaahay hadduu sii ogaa inaan gaaloobayo muxuu gaalnimada iiga leexin waaye dee waa saasoo kale u ka dhigan yihi wuxuu le ilahay muxuu ii baasin waaye isagoo ogaa inaan dhacayo dee ilahay wuxuu kuu baasin waaye cadaalad buu kugula dhaqmay cadaaladda waxay keensanaysaa nin waliba wuxuu mutaystay in dee lagu abaal mariyo imtixaankii ardayga marka lasoo dhigay ka baasana baasitaan waxa weeyaan lagu abaal mariyo ka dhacana dhicitaan lagu abaal mariyo marka sidaas oo kale tusaalahaas waa mid inoo soo dhaweyn kara inaynu ku fahanno waxa weyaan baabkan qadarka waxau ihi sheekhu ilaahay mashiicadiisu waa waa mid fulaysa mashiicadeebu ujeeda wuxuu ujeedaa iraadadii kawniga ahayd oo iraadadu waa laba wax ilaahay sharci ahaan uu doonay wax allaale waxa ilaahay dadka uu faray sharci ahaan buu u doonay wax allaale waxa dadka ilaahay uu ka reebayna sharci ahaan buu u doonay inaanu shaygaasi dhicin waa iraada sharciya taasi la yidhahdaa iraada labaadna waa iraada kawniyo waa tii maraatibta qadarka inoogu jirtay de oo inagala shay kastaaba intaan laba abuurinba ayaa ilaahay tabaaraka watacaala uu ogaa oo uu sii qoray oo uu doonay taa mashiica qadariya kawniya la yidhahdaa qadarka ayaa taasi ay ka mid sharci ka mid maaha mashiicadan sheekhu uu leey way fulaysaay oo sidaa ilaahay uu doonay shaygu ayuunbuu u dhacaya waa taa xagga qadara ku saabsan oo ilaahay shaygaa sidaa u ogaa inuu u dhici doono ee uu usii qoray ee uu u doonay si aan ahayn shaygaas uma dhici karo labada mashiicana farqibaa udhaxeeya waxa ilaahay sharcan uu doonay iyo waxa ilaahay qadar ahaan uu doonay oo ilaahay qadar ahaan wuxuu u doonaa wuxuu jecel yahay de waxaanu jeclaynba oo mashiicadan iyo maxabada iyo riduhu kuwa isku xidhan maaha oo ilahi wax allaala waxa caalamka ka dhacaya dee waa doonay qadar ahaan laakiin mi wada jeceli ma wada jecla waxaad isweydiin kartaa oya haddaanu jeclayn muxuu u doonay adigaa su-aasha lagugu soo celinayaae adiga oo makhluuqi ma wax aad jeceshahay oo isaga laftiisa aad jeceshahay ayuunbaad doontaa mise waxaad jeceshahay waxaanad jeclaynba jawaabtu waa iska waadix waxaad jeceshahay waxaanad jeclaynba waad doontaa oo waxaanad jeclayn oo aad karaahiyaysanayso inaad doonto maxaa kugu kalifa waxaa kugu kalifa wanaag ka dambeeya ayaad rajaynaysaa wanaag ka dambeeya ayaad rajaynaysaa oo aad kan usii maraysa tusaale yaroo gaaban soo qaado qofku ilmihiisi yaree uu dhalay markuu dhakhtarka geynayo uu dhakhtar midiya hayste u geynayo oo uu leeyahay ilmahaygaa yar qalo calooshaa doox oo labadaa keliyood mid ka soo saar oo halkaasi ku tuur arrintaa miyuu jecelyi miyuu jeceliy miyuu raalli ku yade ma jecliyo raalli kumaaha laakiin ma doonin ise muu doonin wuu doonay muxuu u doonay marka waxa ka dambeeya xikamka ka ratibmaya ayuu u doonay oo maqsuud lidaatihi maha shaygani waa maqsuud ligayri isaga laftiisa wanaag uu leeyahay awgeed looma doonin ee waxyaabo wanaagoo ka dhalanaya awgeed ayaa loo doonay markaad dawada qanaad aad cunayso ma jacayl aad uhayso iyo raalli aad raalli qadaarka ka tahay baad ucunaysaa may maxaad u cunaysaa waxa iyada ka dhalan doona caafimaad aad rajaynayso marka ilaahay tabaaraka watacaala waxyaaba aanu jeclayn oo aanu raalli ka ahayn ayuu qadar ahaan u doonay muxuu muxuu isagoon jeclayn u doonay rabbi tabaaraka watacaala xi xikmadiisa waxay keentay inay masaalix kale ka ratibanto oo kan ilaahay gaalnimadiisa ma jecla de walaa yarda licibaadi lkufr haddana ilaahay waa doonay wuu doonayna da waa ku khasbay macnaheedu maaha taa waxaan ugu celcelinaya si caqiidatljabri aanay kuusoo gelin muxuu ilaahay u doonay gaalnimadiisa haddaanu jeclayn waxba wax badan xikam fara badan baa ka ratibmaya oo haddaan gaal iyo muslimaanu jiri lahayn janno iyo naarimay jirteen raxmad iyo iyo kadabna ayna taalleen meesha jihaad fii sabiili illah muu jireen alxubu fi llah walbugdu fi llah muu jireen alwalaa walbaraa muu jireen bal waxa umuur ka ratimaysa bale kaa kufrigiisa iyo gaalnimadiisa iyadoo kufrigiisana aan la jeclayn waxaa kufrigiisa loo doonay ma yataratab caleyhi min almasaalix bal ibliis baleeg ibliis waa wax xun oo khariban oo shara haddana ilaahay tabaaraka watacaala jiritaankiisa dee waa doonay maxaa loo doonay iyadoon la jeclayn oo raalli aan laga ahayn waxaa loo doonay lima yataratab caleyh waxaa ka ratimaya jiritaankiisa ibliis jiritaankiisa oo qura waxaa xikan ku jira waad yaabas oo ilaahay tabaaraka watacaala uu ka lahaa xikmad la-aan ilaahay markaa umaanu abuurin marka wa mashiiatuhu tanfud wuxuu uga jeedaa mashiiadii iraadadii kawniga ahayd laa mashiiata lilcibaadi illa maa sha allah halkaasi waa cibaare mujmalo dadka qaar baa de waxay ka fahmi karaan makhluuqaadku inaanay lahayn doonis makhluuqaadku doonis way leeyihiin oo ilaahay mashiiyo iraado iyo doonis buu yeelay qudro iyo awoodna ilahay waa u yeelay oo ilaahay dee muu khasbin oo isku mid maaha qofka waxa weeyaan tusaale ahaan xarakatulmurtacish ka roob intuu ku da-ay qarqaraya gariiraya iyo ka isagu tusaale ahaan meel waxa weeyaan macsiyo lagu samaynayo o laga tumanayo intuu tegay jaasaya ma isku mid ba ya kan qarqaraya isagu iraadadiisa iyo doonisiisa kuma qarqarayo uma gariirayo roob iyo qabow ku da-ay buu la qarqaraya kana de isagaa isruxaya oo waxaan doortay ma isku mid ba waxa weeyaan nin ka soo dhacay sallaanoo labaleg doonaya oo isagu aan isxukumi karin iyo nin lugihiisa ku soconayo isagu meel tegaya isku mid ma insaanku sidaa awgeed isaga ayaa musalligiya ka tukanaya waa isaga salaada dooranaya ama salaad la-aanta dooranaya midna ilaahay kumuu khasbin waa u kala caddeeyey rabbi salaaddu wanaagay leedahay iyo salaad la-aantu xumaanta ay leedahay isaga ayaa ka soomaya isaga ayaa ka jihaadaya huwa almusalli huwa asaa'im huwa almujaahid huwa aaa'ic janib alaakhar huwa alkaafir huwa alcaasi huwa azani huwa shaarib alkhamr biqudratihi waikhtiyari buu ku samaynaya addoomuhu inay qudro iyo iraado leeyihiinna dee qur-aanka ayaa ay ka buuxdaa wamaa tashaa'una ila an yashaa allah laakiin waxaa rabbi uu tilmaamaya mashiiadoodu iyo doonistoodu doonista ilahay inaanay ka bixi karin oo suurtagal maaha inuu ilaahay si doono iyaguna si ay doonaan dabeeta arrintu ay u dhacdo sidii iyagu ay dooneen ma dhici karto taas sidii ilaahay uu doonay ayuunbay arrintu mar walba udhacaysa sa ilahay uhi wamaa tashaa'una ila an yashaa allahu rabb alcaalamiin waxaa rabbi ui walow shaaa rabuka ma facaluuh waxa haddaanu ilaahay doonin mabay sameeyeenba yaani ilahay baa doonay waxaas inuu dhaco marka mashiicada ilaahay ayaa caalamka iyo kownka ka shaqaynaysa oo tanaafidada ah taana looma daliishan karo macaasida oo lama odhan karo mar haddii ilaahay ido ila doonay macaasida anuu dembi kuma lihi qofku ma odhan karo oo alixtijaaju bilqadar cala almacaasi waa arrin aan banaaneyn waayo waata koowaade adigu intaanad macsiyada samayn miyaad ogtahay se ilaahay kula doonay hal taclam ilahay kula doonay miyaad ogta macsiyadii maad samayn lam tashrab alkhamra walam tazib weli intaanad samayn miyaad ogtahay se ilahay kula doonay ma ogide maxaad marka horeba adigu aada ugu sii talagelaysaa in xagga xun ilahay kula doonay maxaad ugu ugu rajo weynaan weyda inuu ilahay xagga wanaagsan kula doonay oad ugu xisaabtami weyda waa ta labaade war waxaad ka warantaa qofka ibni aadamkaahi haddii uu og yahay laba wado in midna uu ku badbaadayo midna uu ku halaagsamayo arrimahan adduunyada markaynu ka hadlayno wey